أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo kanaalka wararka ee katayb ayaa muuqaal cusub ka soo saaray weerarkii dhowaan ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose maamulka ridada somalilan ayaa ka qayb qaadanaya barakicinta muslimiinta reer khaza isagoo qorshahaasi ugu kaalmaynaya maamulka yuhuudda iyo dowladda saliibiyadda maraykanka weerar lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban xubnood oo isugu jirta askar iyo shaqaale ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya bulshada ku dhaqan magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii ay alkataayib ka soo saartay dagaalkii maxaas xaflad heer sare ah ayaa loo dhigay lix iyo toban arday oo dhammaysay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan xalqadii labaad warbixinnadeena tacliinta wilaayada islaamiga jubbada hoose
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee kataib ayaa muuqaal cusub ka soo saaray weerarkii dhowaan ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
filimkan oo uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday saldhig maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna filimka ku bilaabanayaa weerarka mujaahidiinta ee qoriyaha garbaha laga tuuro oo weerarka lagu bilaabay kuwaasoo si toosa ugu hoobanaya difaacyadii murtadiinta muddo kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegaya dhammaan deegaanka oo dhan waxaana filimka lagu arkayaa fariisimihii iyo difaacyadii murtadiinta oo lala wareegay
وعند المسلمين فكن حالنا فلا والله ما بالعيش خير وإخوان لنا ملأ السجون يهضوا نسائنا وقد استباحوا وعانوا في المدائن مفسدين ولكن inta filimka uu soconayo waxaa la arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagaya gaari booyad ah oo ay gacanta ku dhigeen ayna ka qabsadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobta lagala wareegay waxaa sidoo kale filimka lagu arkayaa gawaari kale oo ay qanimaysteen ciidamada mujaahidiinta goobaha filimka lagu soo bandhigaya ee ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen waxaa ka mid ah buundada deegaanka sabiid waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo buundada ku dhex roondeenaya
فلا والله ما بالعيش خير وإخوان لنا ملأ السجون يهضوا نسائنا وقد استباحوا وعانوا في المدائن مفسدين holaca iyo qiiqa ayaa hawada isqabsaday markii ciidamada mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen difaacyadii murtadiintu ay halkaasi ku lahaayeen qeybaha dambe ee filimkana waxaa lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay
وارفع لواء الحق دوما وجاهدهم وصن دينا ثامينا إلى درب الجهاد هلما هيا نعيد قالوا لديننا مجدا دامينا هلما بنا نسود الأرض عدلا نقيم الدين فوق العالمين ولو وقفت جميع الخلق صدا فلا والله إنا لن نالينا وحتى إن غدا الأعداء صفا
maamulka ridada somalilan ayaa ka qayb qaadanaya barakicinta muslimiinta reer khaza isagoo qorshahaasi ugu kaalmaynaya maamulka yuhuudda iyo dowladda siliibiyadda maraykanka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman maamulka gooni goosadka ah ee ridada somalilan ayaa lagu soo waramayaa in wadahadal uu la leeyahay yahuudda kaasoo looga tashanayo sidii muslimiinta reer khaza loogu soo barakicin lahaa gobollada waqooyi ee soomaaliya sida ay xaqiijisay warbaahinta berbert news oo ah warbaahin laga leeyahay maraykanka xafiisyana ku leh magaalooyin ay ka mid yihiin london iyo talaabiib telefishinka yahuudda ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday in sahayanadu ay wadahadal ku saabsan barakicinta falastiiniyiinta ay kula jirto shan dal oo kale ah indunuusiya somalilan uganda koonfurta suudan iyo liibiya ilo diblomaasiyadeed oo u warmay warfideenka islamarkaana ay soo xigatay warbaahinta berbet news ayaa sheegay in maamulka hirdada somalilan uu diyaar u yahay fikraddan una arko waddo suurtagal ah uu ku heli karo aqoonsi caalami ah warbixintan ayaa lagu xusay in maamulada yahuuda iyo maraykankuba ay dardargeliyeen dadaallo lagu fududeynayo barakicinta reer khaza sida uu jamciye lasoo dhaafay uu baahiyey wargeeska wall street journal oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka maraykanka dhankiisa ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa telefishinka i afar iyo labaatan news u xaqiijiyey inuu jiro xiriir ay la leeyihiin dhowr dal oo ay kala xaajoonayaan sidii ay u aqbali lahaayeen muslimiinta reer filistiin ee la doonayo in laga soo barakiciyo marinka khaza mahadsanid abu ayman weerar lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban xubnood oo isugu jirta askar iyo shaqaale ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare koox aan xeebtooda la aqoonsan ayaa meel u dhow magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ka fulisay weerar culus oo lagu beegsaday ciidamada ammaanka iyo shaqaale itoobiyaan ah halkaasoo dhegta dhiigga loogu daray ku dhowaad shan iyo toban xubnood warbaahinta maxalliga itoobiya waxa ay sheegtay in weerarkan oo ka dhacay gobolka shaawa ee ismaamulka oromiya qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta adis ababa lagu dilay afar iyo toban xubnood oo kow iyo toban ka mid a ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka madaxa suugeynta iyo xiriirka dadweynaha ee bankiga iskaashatada itoobiya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano c b o ayaa sheegay in weerarka uu dhacay jimcihii lasoo dhaafay oo ay taariikhdu ku beegnayd lix iyo tobanka agosto eelawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in xubnaha weerarka ku dhintay ay ka koobnaayeen saddex qof oo shaqaale ah oo ka tirsanaa bankiga oromiya iyo kow iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dowladda itoobiya waxaana shaqaalaha bankiga ee la dilay ay kala ahaayeen laba daraawal iyo hal qof oo bankigaasi u xil saarnaa lacagaha gaadiidka war ka soo baxay maamulka bankiga c b o ayaa looga tacsiiyey ehelada ay ka soo jeedaan xubnaha bankiga ee la dilay madaxa suugeynta iyo xiriirka dadweynaha ee bankiga iskaashatada oromiya ayaa sheegay in meydadka shaqaalaha la dilay loo qaaday cisbitaal ku yaala caasimadda itoobiya adis ababa si baaritaano loogu sameeyo ka hor inta aan loo gudbin qoysaskooda kooxda weerarka geysatay ayuu mas-uulkan u hadlay bankiga sheegay in ay ahaayeen dabley aan xeebtooda si rasmi ah loo aqoonsan balse ay sugayaan in baaritaanada socdaha lagu ogaado bankigiisuna uu si dhow ula socdo dhacdada weerarkan ka dhacay duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayaa qayb ka ah weeraro isdabajoog ah oo kooxo hubaysan oo ka tirsan mucaaradka xukuumadda abiy axmed ku beegsanayeen saraakiisha mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka iyo kuwa ganacsiga ee isaga kala goosha deegaano ka tirsan ismaamulka oromada bishii abriil ee sanadkan ayay ayd markii ugu yaraan toddoba qof la dilay kadib kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday gaari dadweyne mahadsanid cali yare bulshada ku dhaqan magaalada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii ay alkataayib ka soo saartay dagaalkii maxaas waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed ninkii waan shan iyo labaatan jirka ah ayaa gaari miilaysan ku weeraray aag ay ka dagaalamayeen gaadiideyda iyo guutooyinka garneelada wuxuuna allah waafajiyey
daawnay filin eed iyo eed yaabanle geeg may argaane hawshad etoobi omaxaas haskafafaadliyaasi geekan ilaahay idin shay ciidamada mujaahidiinta gacanta ka dhagan may oo eed yaab iinkalahay walaalaha reer falastiin oo la gumaaday wiilash yaryar iyadoo habeenadii lasoo dhaafay fagaarayaal ku yaala wilaayaadka islaamiga laga daawaday filimkii uu kataib al ikhbaariya ka soo saaray weerarkii lagu furtay magaalada maxaas ee wilaayada hiiraan ayaa si la mid ah boqolaal ka mid ah bulshada magaalada tiyuglow waxay filimkaasi ku daawadeen fagaaraha al irshaad iyagoona daawashada filimka kadib la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andarus filimkamay buahaan filim eed xiis badanoo geebtuusu ka bilaawada eedkiin faraxa geliyaaso gaalada markii atoobidii oo magaalada maxaaska galaasi kibirkiiyo iyo isqaadqaadshe yaa ku bilaawda kabacd maykiiga ha aljeeti iyo xasan garguurito oo booteeno ciidamadii khudbeeno eedan dhiirigeliyaan ka bilaawda kabacd markan warkii hoo sheegayaan oo la buriyayo ilaahay junuudiisaa ka diray dhulkana baabiciyey iyo haddana yaa kiiga may kalaha kiiga ha markan isashaadi walaal mujaahid ah ya milyotalas yo haay iidiyomadiyo iyo baawurtiyo ka shirsanayaan yaa baawurka dhowi markan jirsho ga gohay iyo hilibsho iyo dhiigii oo dhulka dhan oo dhiig hangna kaade yaa kiinkiiga ka bacda markan mayaha kiigahaa arrin eeda murgunle walaalaha reer falastiin oo baaha korna duqeynka ku socda walna amoon liindiidi yaa kigee lankii eed an fiirsado markan eed an qiiradaayo lankiiba oo damiir diimadka jara eed an qiiradaayo yaa kiga ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed meenka baaqay walaalaha reer falastiin inilin gargaala gargaarka inilin ducayo ilaahay inay dhibaatadan ku dulqaado gaaladana la habaaro in ilaahay halaag isle ogi ilaahay ah ka dara filimkii anta uu ka kafiirsanay alxamdulilah ilaah mahadiis kulley gaalo oo may baa iidan fiirsanay rouraso siyaan dhaaradaase ciidamada mujaahidiinta jibeen laaniya oo rourayanoo iidan jabeen yaa argaani alxamdulilah ilaah mahadiis may base isku door unti oo may buahlinjibi odowka ilaahay yaa ilaahay ku rajayaan tan kale an ingliyaa badanaaytay mayba kuma taaytay walaalaha falastiin rafaadka iyo dhibaatadii oo ku muuqdi ciyaalka dhabka ku muuqdi yoon ilaahay dhabkaasi odowka kaa ilaah ku dulqaada unuun ilaahay maybaa ku rajaana meel un marfanay maybaa odowkaas masuumiinta ku dhacifan yaa unuun kolley hob ilaahay rajayaan ilaahay odowkaasi adun kor qaadan laha ilaahay walaalaha mujaahidiintana maybaa awoodo ilaahay hatasarelana sidoo kale waxaa dhankooda hadalloo qiiro leh fagaaraha ka jeediyey gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada tiyeglow walaal horta filanka intiisa hore filan aad iyo aad u xiiso badan buu ahaayey waxaana soo jiitay sida mujaahidiinta ay murtadiinta u bacsanaayeen taada xigtayna filanka murugo buu u dambeeyey walaalaha qaso oo si xun arxandaro loo gumaadaya filanka intiisa badan horta farxad buu hambaarsanaaye maxaas furashadeeda aad iyo aad baan filankeeda wada sugaynay insha allahu raxmaan caawa aan nasiib u yeelan inaan daawano caawa aad iyo aadaan farxad u dareemaynaa nasri ilaahay subxaana watacaala uuna soo hooyina way tahay marka in badan oon filankan daawashidiisa aan wada sugaynay caawa nasiib u yeelanay geesiyaasha tawxiidka waxaan leenahay meel walba aad ku sugantihiin horta inaan idin garab taaganahay ogaada insha allahu tacaala gaaladan waxaan leeyahay meel walba aad ku sugantihiin gacanta mujaahidiinta inay mar un idin soo gaari doontana ku bashaaraystaan leeyahay furashada maxaasna waxaan leenahay waxay noo xambaarsan tahay farxad aad iyo aad u weyn oo muslimiintan u soo wada hooyatay reer tiyeglo haddaan nahay nooma qaas ah muslimiinta dhan ay u soo wada hooyatay walaalaha qasana waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala meelaan idinka soo gaarno ma joogno laakiin qulubteen waa idinla joogtaa insha allahu raxmaan mar un nasri ilaahay wuu idin soo gaari doonaa isbur wasaabir waraabidu aan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ooganta walibaa ka fiirsanay filin aad iyo aad an qiimo badan filinkaas oo ah filinkii maxaas oonka dambe maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan gaalo jabtiyo aragni gaalo jabshe mar kastaba argaanay oo ukana aragni ka indha qaboobsan mujaahidiintan waliba lenaa ilaahay subxaana wa tacaala hasiin barakaay insha allah guullana ha dhowto insha allah nasriga ha dhowi filinkan filinkihiiga waliba ku fadaane inti magaalada muqdisho caasabadda soomaaliya inti nagato ku rajeeyaan insha allah waliba fariinandaray gaalada yahuudda oo gumaadas walaalogaana filistiin runtii eed iyo eed aan murugooni oo aan aan qiironi oo aan aan coloola gubyooni insha allahu tacaala waysinku gudu doona lana yahuudana maran dheerayna ummadda muslimiinta meel kasta roogtan waliban ducaaya saano walaalogan filistiin waayo muslimiinta isku jiru lankas kasta oo damiir leh oo aqlan leh oo muslim eh waliba lagu faday inti yahuud hawaara oo filistiin dindocay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filimkan laga soo saaray weerarkii magaalada maxaas ayaa ximbaarsanaa fariimo waaweyn wuxuuna dadka muslimiinta xusuusiyey qayb ka mid ah gaboodfallada ay la kulmayaan walaalaheena reer filistiin taas oo bedeshay dareenka shacabka muslimka ah ee ku nool bariga afrika mahadsanid cabdulqani xaflad heer sare ah ayaa loo dhigay lix iyo toban arday oo dhammaysay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad heer sare ah oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu sogootinayay dufcadii toddobaad ee ka qalinjabisay madrasada ubay ibnu kacaba ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay ilaa lix iyo toban arday oo dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ka mid ahaa ardayda wax ka barata madrasada ubay ibnu kacaba waxaana munaasabad loo qabtay oo ka dhacday hoolka arqam ibnu arqam isugu yimid dad aad u fara badan oo ay hormud u yihiin culimaa'udiin nabadoonno ogaasyada waalidiinta ardayda mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo martisharaf kale ugu horeyn maamulaha madrasada ubay ibnu kacab ayaa munaasabadda ka jeediyey warbixin kooban oo ku aadan ardayda qalin jebinaysa xafladan waxaa loogu tala galay ardayga qalin jebisay madarasada ubay ibnu kacab ardadaasu waxay isugu jirtaa wiilal iyo gabdho ay isugu jiraan waxayna gaarayaan ilaa lix iyo toban arday ay gaarayaan ardadu marka qur-aanka kariimka ayay khatimeen sidaas darteed ayaa xafladan loogu soo markaas loogu diyaariyey annagoo markaas rabno inaan markaas ku weynayno qur-aan kariimka iyo ardada mukharijiinta oo markaas kalaam rabbilcaalamiin ku qalin jebisay intaas kadib ardayda xufaadda ah ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen اليوم أيها الحاضرون نجتمع لتوزيع كرة من أبنائنا وبناتنا قد حفظوا كتاب ربنا جل وعلا وهؤلاء الأولاد هم قرة أعين أهليهم وذويهم ومستقبل منير لأمتهم فبعد اجتهاد استفرغ وسعهم واستوروا معظم وقتهم نجحوا بختم القرآن فهاهنا مدرسة أبي تأتي لكم بعمل نقي والجهد والعزم قد ابتدأنا واليوم بعد رحلة ختمنا كتاب ربي في الأبي فاشهدوا ضيوفنا بذا جميعا وانشدوا نحتفل لهما بذاك الفضل ونشعر السعداء بهذا الحفل
يقول راجعا في رب السامعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursado oo goobjoog ahaa xafladda ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey waxaan idiin sheegayaa oo kula dardaarmayaa ilmaha qur'aanka la baray oo qur'aanka dhameeyey in loo xilqa loo xereeyo ay ku bartaan qur'aanka macnihiisa waalidiinta waxaan kula dardaarmaa inay qur'aanka lafdigiisa ay baraan markay bartaan kabacdina macnihiisa ay baraan oo ay ogaadaan qur'aankan wixii loo soo dejiyey sababtiisa iyo nidaamkiisa iyo wix ilaahay uu talagalay inay marsiiyaan ha la baro ardada macnaha qur'aanka ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida isagoo sheegay inay soo dhoweynayaan dadaalka madaarista qur'aanka ka socda
lix iyo toban arday oo muddo soo dadaalaysay kawilayahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in runtii maanta anagoo aaminiin ah oo axraar ah ilaahay maay cid kale aan ka baqaynin in maaragtay ay socdaan mashaariicda kheyrka dhammaantood ay socdaan ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa waxaana soo dhoweynaynaa juhdigii iyo dadaalka socda oo goobaha waxbarasho walidaalika tacaahud bilqur'aan aad ba u adkaynaya qur'aanka ardadan yaa u ilaalin karaa waa yaryariin ayaga waalidkooda mucallinku naftiisii ardaygii asaga maaragtay madrasiisa dugsiyiis ku soo baxay in maaragtay xaaladiis la socdo waa loo baahan yahay ka wilaayatin waa garab taagannahay madaarista qur-aanka insha allah in la badiyo in la tayeeyo xoog in la saaro madrasada ubay ibnu kacab ayaa ka mid ah madaarista lagu barto qur'aanka iyo culuumtiisa isla markaana lagu barbaariyo carruurta muslimiinta ah ee ka furan magaalada ceelbuura ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaana madrasadan la furay sanadii kun afar boqol soddon iyo sideed hijri kadib markii ay magaalada tani isaga baxeen ciidamadii xabashada etoobiya ee duulaanka ku soo qaaday mahadsanid marwan markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad warbixinnadeena tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa warbixinnadan qalinka u qaatay walaalkeen faysal mahad وإن أتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
degmada jamaameh waxay maanta u muuqataa meel ku tallaabsatay horumar weyn oo dhanka tacliinta ah kadib markii dhowr xarumood oo tacliimeed oo muhiim ah ay halkaasi ka hirgaleen waxaa ka mid a macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo sidoo kale iskuulka hoose dhexe ee imaam bukhaari kuwaas oo iskudarkooda ay ka faa'iidaystaan ku dhowaad lix boqol oo arday ardaydaasi waxay helaan waxbarasho isku dhafan oo ka kooban labada dhinac ee muhiimka ah iyadoo xoogga la saaro culumta shareecada islaamka dhanka kalena aan laga tegin tan maadiyada casriga ah sida xisaabaadka sayniska iyo maadooyinka kale ee waxtarka leh sidoo kale mu'asasada alxikma waxay ku soo kordhisay degmadaasi fursado xirfadeed oo kala duwan sida barashada harqaanka caafimaadka cillaansaarka iyo barashada luuqadaha ingiriisiga iyo carabiga taasi waxay ardada ka dhigaysaa kuwa isku diyaarinaya nolol wax ku ool ah xarumahan waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxay maalmo kala duwan goobo fagaaraha ku soo bandhigayeen bandhig cilmiyeedyo ay ku soo koobayaan kuna tilmaamayaan heerkooda aqooneed waxayna la wadaageen fariimo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan xaaladda walaalahooda reer khaza erayadoodu waxay ahaayeen kuwo xambaarsan murugo dhiiranaan iyo geesinimo oo u kululaa sida dhimbilo dab ah oo kale أقول لليهود الضعيفة فانتظري يا أمة العجول وانتظري يا أمة الغدر والمكر وانتظري يا أمة الحيل وانتظري يا أمة البهتان فلسوف يأتي يوم تحصدون فيه حصاد الهشيم وتستأصل شأفتكم وتقتلع جذوركم والنصر لاح والفجر أوشك وإن غدا لناظره قريب نسأل الله دينه ويعلي كلمته وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان أما أنتم يا حكام العرب الذين تفضلتم دنيا غيركم بدينكم وتبعتم مع عدو الله وعدوكم وركبتم قلف سراب السلام مع صفاحي الأطفال ومغتصبي الأرض يا حكام العرب ألا ترون أن غزة تعاني 22 دولة عربية ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة 22 دولة عربية ليس باستطاعتها أن ترسل كسوة خبز إلى غزة ألا قبح الله وجوهكم ألا قبح الله وجوهكم ألا قبح الله تلك الكراس التي تجلسون عليها شربة ماء كسوة قبس لا تستطيعون أن ترسلوا إلى غزة يا رب إن حكام العرب قد تركوا غزة وحدها فيا جبار ويا قاهر السماوات والأرض اللهم لا تترك غزة وحدها اللهم لا تترك غزة وحدها اللهم انصر أهل غزة غزة وثبت أقدامهم واربب على قلوبهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا قوي يا متين sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mid a ardayda kuwaasoo inoo dareen waramay waxay ku taamayaan mustaqbalka dhow inay noqdaan barayaal wax ka dhiga madaariista iyo iskuullada degmadaasi ku yaalla si tacliinta ay xambaareen ugu gudbiyaan bulshada inteeda kale waxbarashadeeda maasha allah wax badan ayaan ka faa'iiday madrasada imaamulbukhaari mugdiyay naga saartay nuurka ee noo saartay maasha allah hadsaan waxaanu maraynaa dugso hoose dhexe waxaanu rajaynaynaa dugso sare inaanu dhiganno
والله مرك هور وحمان أقول حدنا وحال الله سبحانه وتعالى وحول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قف وحبرت قف كان وحبرنا اسكم مدمهن مرك هور وحنا هاجايل حدنا وحبدن أي يفرما أو أن أقول حقي باطل أي كل عضاضي ما شاء الله فصلك سجالات أيان دكتا أيه ما شاء الله ولا مركي سكول كايمان أي هذا سكال مي أيه وحبدن أي زايدة أيه.
ما شاء الله وحن جعل أنا نقضى معلومات أقدر أنا أدرك مسلمين طاوحوا ترى gabdhahaas waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada soo haleelaan waxbarashada waa iftiin mugdi aa ku jirta ee kaa saaraysaa wax walba aa baranaysaa wixii xun iyo wixii fiican waad kala ogaanaysaa gabdhaha walaalahay ah waxaan ugu baaqayaa waxbarashada inay soo haleelaan intaasi kadib sheekh cumar xayaakalla oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa kelimad kooban ka jeediyey mid ka mid a bandhigyadii ka dhacay degmada jamaame wuxuu si weyn u bogaadiyey heerka aqooneed ee ardayda iyo dadaalka ka muuqanayey waxaan leenahay si fiican oo qurux badan baad waxu soo bandhigteen risaalada u dambaysay ee walaaluhu diri waxay ahayd daajirtu ay diraysay haddaba annagu haddaannu soomaalina war carab baanu nahay bay ka dhiganta asalkeenu carab buu ka soo jeeda carabiga nala barata si aad noo fahamtaan waxaannu ka dareensannahay iyo waxaannu xambaarsannahay daayarta maanta halkan oo dhan fadhida dhammaantood carabi bay ku hadlayeen welibana afkooda waxaa ka soo baxaya kelimaad ay fahamsan yihiin oy macnaheeda garanayaan oo shucuurkeeda wadata oo dareenkeeda wadata oo lidadeeda wato macaankeeda wato xalaawadeeda wato iyo carruurta soo bandhigaysa haddaynan inteenna kaleetee ka hadhay aynan inaguna kor u soo kicin oo inaan lugal carabiya waa luqadii qur-aanka aynaan baranin berrita inagii carruurta isma afkaran doonaan waxaan ku soo laaban lahaa maktabu tarbiya wa tacliim hanii'an lakum hanii'an lakum baan leenahay jazaakum allahu khayr salka ayaad ka soo bilowdeen wakhti koobanna waad soo bilowdeen juhdigan kadeeta geed hoostii walaaluhu ka soo bilaabeen geed hoostii juhdii laga soo bilaabay maanta wuxuu marayaa in iska dhaaf wilaayaadkii xataa ay ka gilgishaan hay-adihii caalamiga ahaa sida yuneska iyo kuwan kadamudul muxtalla joogaan inay wadcabaadaan oo yidhaahdaan da'yartii baa nagala hoos baxayaa dadkii baa la tawjiihinayaa dadkii baa la tawqiifinayaa intay muqarar diyaariyeen intay kawaadir diyaariyeen intay mucallimiin diyaariyeen intay madaaris diyaariyeen intay kormeer sameeyeen maanta meeshay marayaan maasha allah allah u siyaadiyaan leenahay maaha wax islablakac lagu keenay ma aha muxaasabaa daba socota duruusta meeshan ka baxaysa macallinkaa lagula xisaabtamaa maamulaha lagula xisaabtamaa mudiirkaa lagula xisaabtamaa mushriful caamka ayaa lagula xisaabtamaa taasina waxay ku tusinaysaa shay laga warqabo oo la wada leeyaho la isla haysto oo ilmahan kadeeta inta aan darsigan iyo muqararka iyo mucallinka iyo manhajka aan loo keenin ayaa waxaa la isweydiiyey war ilmahan soo saari doonaa noocuu ekaan doonaa ilmuhu noocuu eg yahay gabadhaan soo saarinaa noocey ekaan doonta ardaygaan soo saarinaa noocuu eg yahay taasaa waxay keentay juhuuddan aad maanta arkaysaan mas-uuliyiintii ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose iyo midka degmada oo goobta joogay waxay ka markhaati kacayeen in ardaydaas lagu bixiyey juhdi aan yaraysi lahayn wejiyada ardayduna waxay ahaayeen kuwa ifaya oo ka tarjumayey hal adeeg iyo rajo qaar ka mid ah waalidiinta oo ka qayb galay iyaguna dhankooda bandhigyadu waxay muujinayeen farxad aan la qiyaasi karin iyagoo u mahadceliyey allah tuma macallimiinta iyo maamulada xarumahaasi kuwaasoo ku guulaystay inay ubadkooda ku barbaariyaan cilmiga nadiifta ah iyo akhlaaqda islaamiga farxad weyn ayay noo tahay maadaama aan nahay ardaydaanna hor fadhido waalidiinteeda aan nahay aad baan u faraxsannahay bandhigga maanta ay soo bandhigeen waa mid muddooyinkanbo aad u sugaynaya heeday ilaahayna waa suurtageliyey waxaan leenahay allah noo siyaadeeyo ee maanta farxad ay noo tahay ee maktabu tarbiya tacliim ayaannu u mahad celinaa ilaahay subxaana wa tacaala awala u mahad celinay maktabkaasaa u mahad celinaa heer xarako iyo heer gobol iyo heer degmabo waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo nuurkan ka muuqdo gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame aad baan uu faraxsannahay waa taariikh hore aan noo soo maran xafladdan maanta ka jirta meeshan ama bandhigan ka jiro bandhigihii hore wuu ka duwan yahay xaqiiqiyan wuu ka duwan yahay wuxuu oga duwan yahay waxaan dhihi karaa waa farxad weyn iyo murug weyn oo isdhexgalay weye markii laga fiiriya dhanka walaalahaana reer falastiin muslimiintaa oo reer khaza laga fiiriya qaabka loo gumaadahayo markii xabad lagu kari waayey in gaajo lagu laayo markii laga fiiriya dhankaas waa murug weyn oo qof kastoo muslin ah uu dareemi karo jirkiisa uu ka dareemi karo noloshiisa uu ka dareemi karo nafsadiisa uu ka dareemi karo markii laga fiiriya dhanka waxbarashada iyo ardada maanta waxay soo bandhigeenna waa farxad aad u weyn iyo horumar lagu tillaabsaday maxaafadada iyo gobolka ay ku tillaabsadeen weeye marka waa farxad weyn oo qof kastoo muslina maanta ardadaas wixii ay soo bandhigeen iyo waxbarashadooda diirinaysa wey marka waxaan leeyahay ardaydii waxbaratay iyo khudbadii noo akhrisay iyo axaadiista iyo gabayga insha allah ardaydaas ilaahay ha xafidiyo waxaan leeyahay macalimiintii juhdiga iyo waalidiintii kusoo bixiyey juhdi ayagan insha allah jazaakum allahu khayran leenahay farqi ballaaran oo dhinac kasta ah ayaa u dhexeeya ardayda wax ku barata wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa wax ka dhigta goobaha cadowgu haysto waxaa kala duwan manaahijtooda iyo waxtarkooda farqigaasi wuxuu tusaale u yahay sida waxbarashada islaamiga u leedahay awood ay ku dhisto jiil aqoon iyo akhlaaq leh islamarkaana u diyaar ah mustaqbalka dalka iyo diinta
guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu